halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirirka f m yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimco ah aaanka bisha abriil sannadka labadakunsagaayotobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washington oo waa kow iyo tobankii iyo barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
laakiin haddana rajadu ma xumo dadka reer suudaan waxay leeyihin marka la sheekaysato dadka wax ka qora siyaasadda suudaanna ka faallooda in rajadu fiican tahay oo haddii wada hadalladan lagu guulaysto intellectualska iyo siyaasiyiinta iyo beesha caalamka lafteedu ay arrimo badan ku hayso
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna ayaa waxaa ka mid ah muxuu noqon doonaa mustaqbalka dalka suudaan kadib al-bashiir warbixin ayaannu idinkaga haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan maxay uga dhigan tahay sawir qaadayaasha ka howlgala soomaaliya xaaladda ay ku shaqeeyaan
biise laga sameeyo odkaca soomaalida ay caanka ku tahay oo lagu iibiyo maqaayad ku taalla magaalada colombos ee gobolka ohio barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
dagaalka loogu jiro gacan ku-haynta liibiya oo ay u dhexeeya labada dowladood ee iska soo horjeeda ayaa xaafadaha ay degan yihiin dadka rayidka ah ka dhigaya goobo dagaal sida ay sheegayso hay-adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas i c r c ayaa sheegtay khamiistii shalay in xaaladda bini'aadanimo ee gudaha iyo hareeraha magaalada tripoli ay kasii daraysay saddexdii usbuuc ee lasoo dhaafay adeegyada aasaasiga ah iyo kaabayaasha magaalada tripoli sida cisbitaalada iyo xarumaha biyaha kuwaas oo horey ugu waxyeeloobay rabshadaha liibiya sano ee lasoo dhaafay ayaa hadda sidii hore ka liita kooxda ayaa sheegaysa in duqaymaha aan kala sooca lahayn ay sii kordhayaan ay sii kordhinayaan khatarta shaqaalaha caafimaadka si ay u daweeyaan dadka rayidka ah qaramada midoobey ayaa qiyaas ku bixisay in ka badan shan iyo soddon kun oo qof oo ka cararay guryahooda ay la joogaan qaraabadooda ama ay ku sugan yihiin dhismayaasha dowladda ergaga maraykanka u qaabilsan wadahadalada daalibaan salmay khaliilizaad ayaa sheegay yareynta tirada dhimashada in ay tahay jawaabta keliya ee loo hayo heshiis nabadeed oo la gaaro arbacadii ayaa qaramada midoobey waxay soo saartay warbixin sheegaysa in tiro ka badan tan ay dileen daalibaan ay dileen saddexdii bilood ee sanadkan ugu horreysay ciidamada maraykanka iyo kuwa dowladda afghanistan taageeraan khaliilisaad ayaa ku sheegay bartiisa twitterka shalay oo khamiis ahayd in dhimashada rayidka ay dhammaan ka caraysiisay isagoo intaasi raaciyey in dhammaanba ay garab taagan yihiin dadka reer afghanistan wuxuuna sheegay in dhiiga daadanaya si deg dega loo joojiyo waxaa kaloo uu sheegay inay aad uga xun yihiin dhimashada rayidka balse jawaabta keliya ee taa loo hayo waxa uu ku tilmaamay inay tahay xabad joojin iyo nabad waarta warbixinta qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in saddex boqol iyo shan qof ay dileen ciidamada dowladda ay maraykanku taageeraan iyo xulufada kale ee reer galbeedka halka saddex boqol iyo saddex qofna ay dhaawaceen daalibaan ayaa la sheegay inay dileen laba boqol toddobaatan iyo toddoba qof dhankooda oo rayid ah halka toddoba boqol soddon iyo lix qof oo kalena ay dhaawaceen
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal markana suudaan tobaneeyo qof ayaa tobaneeyo kun oo qof ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka suudaan ee khartuum shalay bannaanbaxan ayaa dadka soo qabanqaabiyey waxa ay ugu yeereen bannaanbixii halka milyan ee xoogganaa waxaana ay ku taageerayeen xukun rayid ah bannaanbaxan ayaa dhacay xilli ay golaha xukunka haya ee milatariga iyo kooxaha mucaaradka ay isku raaceen inay sameeyaan guddi xalliya khilaafkooda naabi muxidiin ayaa warbixintan ka soo dirtay khartuum falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa
banaanbaxayaasha ayaa wadooyinka khartuum buuxiyey shalay iyagoo ugu yeeray hogaamiyaasha milatariga ee xukunka kala wareega cumar xasan albashiir inay awoodda ku wareejiyaan hogaamiyaal rayid ah kooxda ugu weyn mucaaradka suudaan ee ay ku midaysan yihiin xirfadleyda waddankaasi ayaa iyagu soo qabanqaabiye bannaanbaxan kadib markii la isku mari waayey wadahadaladii labada dhinac cabdinuur ibraahim cabdalla oo culumta siyaasadda ka bartay jaamacadda international university of africa ee suudaan oo daraaseeya xaaladda suudaan haddana ku sugan magaalada london ayaa ka warramaya waxyaabaha ay bannaanbaxayaashu dalbanayaan kadib al-bashiir marka uu xukunka ka degay
haddii aan toos u gudagalo shacabka reer suudaan laba codsiba ay codsanayaan kow in xukuumad rayida lagu wareejiyo dalka iyo laba in dhammaan nidaamkii hore raggii lasoo shaqeeyey madaxweyne albashiir oo hadda xabsi ku jira in maxkamad lasoo taago hadday noqoto kuwii ka qeyb qaatay gaboodfalkii darfor iyo gaboodfalkii sidoo kale dalka kale ka dhacay iyo dhammaan hadday noqoto dhankii dhaqaalaha oo laftiisu corruption xun dalka ka dhacay marka labada codsi bay shacabka suudaan codsanayaan taagan yihiinna ilaa haddana isu soo bixi ay dibadda taagan yihiin codsigaana suuragalnimadiisa runtii dadka qaar walaac weyn bay ka qabaan marka saas darteed runtii walaac yar waa laga qabaa inkastoo shacabka suudaan aan ku kalsoonahay oo ay ka duwan yihiin afrikada kale oo shacab inta badan intellectuala ay yihiin oo aqoon-yahano ah saddex ka mida golaha milatariga ee loo soo gaabiyey t m c ayaa gelinkii dambe arbacada is casilay kadib markii s b a ay ku baaqeen bannaanbaxan xubnaha golaha t m c ee iscasilay ayaa lagu sheegay inay kala ahaayeen saddex jenaraal oo sare oo kale ah cumar husein al caabidiin jalaal aldiin al sheekh iyo al dayib baabakar cali fadeel balse iscasilaadooda ayaan la aqbalin dhaqsiyaba maxamed al wasiila oo ka mid ah dadka ka qaybgalaya bannaanbixii shalay ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay dadka hor fadhiya labada cisho xarunta kumeel gaarka ee milatariga xukunka la wareegay waxa uu sheegay in wakhtiga ay ku soo beegantay iscasilaada aysan ahayn mid iska dhacday
هم حسوا انه الاعتصام ده نقطة مؤثرة نقطة قاعد تلوي يدهم زي ما تقولوا تمام golaha milatarigu waxa ay yaqiinsadeen sida ay u shaqaynayso bannaankii ay fadhiisteen bannaanbaxayaasha taasoo culays saartay dadka ayaa hadda awooda balse waxa ay milatariga u haystaan hadda in ay xiisadda dejin karaan iyagoo raba inay dadka ku ciyaaraan wax aan run ahayn s b a ayaa dalbanaysa in saddexda jenaraal laga saaro ciidamada loona maxkamadeeyo doorka ay ku lahaayeen awood kumaquunintii bannaanbaxayaasha oo ay ku dhinteen tiro dad ah golaha mucaaradka suudaan iyo t m c da milatariga ayaa gelinkii dambe ee arbacadii isku raacay inay si wada jira u sameeyaan guddi ka shaqeeya sidii loo xallin lahaa ismariwaagooda afhayeenka golaha t m c ee milatariga xukunka sii haya shams aldiin kabaashi ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay heshiiska labada dhinac iyo sida horey loogu sii soconayo
naxnu fi lmajlis alcaskari lintiqaali golaha kumeel gaarka ee milatariga xukunka sii haya iyo bannaanbaxayaasha awoodda xornimada iyo isbeddelka way iskaabayaan waana ay isqirsan yihiin oo isbogaadinayaan waxa ay isku dayayaan inay wada sameeyaan wax qanciya damaca iyo doonista dadka reer suudaan
mutasim axmed oo ka faallooda arrimaha suudaan ayaa sheegay in iscasilaadda xubnaha milatariga qaar iyo wadahadallada lala yeeshay mudaaharaadayaasha ay yihiin calaamad wanaagsan
الآن تم عودة الثقة بين القوتين الرئيسيتين قوى التغيير is-aaminaaddii u dhexaysay labada dhinac ayaa la soo celiyey s b a iyo t m c labaduba waa kuwa keenay isbeddelka suudaan ka dhacay kuna qasbay maamulkii hore inuu xukunka ka dego hawsha hadda u taallana waa in la xididasiibo maamulkii hore cabdinuur ibraahim cabdalla oo muddo ku noolaa dalka suudaan ayaa mar kale ka warramaya waxa laga fili karo mustaqbalka dalka suudaan cabdiqaadir runtii mustaqbalka suudaan waxyaabo badan baa la iska weydiinaya waana su-aasha taagan inta badan dunida la isweydiinayo gaar ahaan reer suudaan isweydiinayaan mustaqbalka suudaan sida aada la socoto ururo badan oo hubaysan baa jira oo galbeedka suudaan ka dagaalama ururadaas oo ururkii khaliil ibraahim oo xarakatu cadowla masaawa iyo ururkii cabdiwaaxid nuur iyo ururkii man minimawe arkued ninka la dhihi jiray raggaas oo dhan baa jira oo runtii dagaalamayay oo daarfoor ka dagaalamayay iyaga laftooda ma midaysna haddana intii qasku dalka suudaan ka dhacay waxaad moodaa inay soo awoodeysteen oo ay dagaallo hor la bilaabeen maalmaha sida aan wararka ugu soo gaarayaan milatariga ayaa eriyey albashiir kow iyo tobankii bishan aynu ku jirnay abriil kadib markii xukunka uu hayay in ka badan soddon sano mudaaharaadyadana waxay socdeen muddo afar bilooda waxaana lagaga soo horjeeda dowladdiisa hogaamiyaasha milatariga ayaa awoodda la wareegay iyagoo ballan qaaday doorasho dalkaasi ka dhacda muddo laba sano gudahood ah khamiistii shalay ayaa wakaalada wararka ee reuters waxay kasoo xigatay hogaamiyaha mucaaradka saadiq almahdi inuu sheegay in suudaan ay ka dhici karaan isbedelo ka hor imanaya inqilaabka haddii aysan milatariga iyo mucaaradka wada gaarin heshiis ku aadan hanaanka kala wareega wadankaasi
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal soomaaliya waxaa lagu tiriyaa dalalka ugu halista badan ee suxufi uu ka howlgalo wariyaal badan ayaana lagu dilay ama lagu dhaawacay maxamed cabdiwahaab waa sawirqaade ka howlgala magaalada muqdisho oo la shaqeeya wakaalada wararka faransiiska ee a f b wuxuu dalka kanada uga qayb galay shir ay lahaayeen sawirqaadayaal ka socday dalal kala duwan oo caalamka ah wariyaha v o e da ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa la kulmay oo toronto kula kulmay ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ku saabsanaa kulanka uu halkan u yimid
xuseen waa mahadsantahay waxaan ka mid ahaa tiro wariyaal ah oo lagu casuumay magaalada vancouver ee dalka canada shir sanad la ah oo ay qabtaan ururka isutaga sawirqaadayaasha ee dalka canada soomaaliya anaa ka casuumnaa sanadkan anoo ahaa sawirqaadaha wakaalada wararka ee f p ee soomaaliya shirka wuxuu ku saabsanaa runtii wuxuu ahaa bandhig ay u arkayeen markaas dadkii sanadkii ugu horreeyey ugu shaqda fiicnaa si ayaga u arkayeen soo marka aniga waxaan ka mid ahaa wariyaashaas laga kala keenay syria yemen ciraaq soomaaliya north america mexico brazil marka waxaan saxafiyin gaaraya ilaa iyo labaatan saxafi waxaan ku lahaa speech oo waxaan u qudbeynayay dad kala duwan oo ka kala yimid vancouver iyo hareeraheeda sida washington oo kale marka shirka wuxuu ku saabsanaa guud ahaanba wariyaashay u arkayeen sanadkaas inay ugu saameynta badnaayeen sanadkii hore waxaan ka mid ahaa sidoo kale tiro wariyaal oo iyagana lagu casuumay em, gobolka quebec ee ee isla dalkan ee canada waa tahay e, waxaa tahay sawirqaade ee ka tirsan e, wakaaladda wararka faransiiska ee a f b loo soo gaabiyo bal waxaad iga warantaa e, wariyaasha sawirqaadayaasha adigoo kale ah halis noocee bay wajahaan marka ay e, shaqadooda ku guda jiraan Ah, xuseen runtii ma sahlana in adigoo sawir- wariye ah welina sawirqaado ah inta een, magaalo muqdisho oo kale inta kaamera ku dhex qaadatid oo mararka qaar aad is- aad og tahay inay dhici karaan weeraro oo ismidaamin ah marka runtii waa xaalad taaf ah ma sahlana in adoo sawirqaado ah kaamerad inta ku dhex sidatid magaalada aad shaqo qabatid askartii oo mararka qaar laga yaabo in eh, inta argagaxaan ama meel waad dareemi kartaa meeluu qarax ka dhaco marka runtii xaalad sahlan maaha oo, eh, mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad eh, noloshaada ku weysid anoo kale hadda waxa- laba sano ka hor sidoo kale anoo shaqo sameynayo saasoo kale meel wax ka sawirayo waxaan ka mid ahaa u- dad meesha wax ka soo gaareen inkastoo dad badan ay dhinteen laakiin alxamdulilah dhaawac ay soo gaaray marka runtii ma sahlan in soomaaliya adoo sawirqaadaha inta ka shaqaysid waxay u badan tahay boqolkiiba konton mararka qaar inaad nafsadaada ku weysid waa tahay marka laga soo gudbo e, qaraxyada iyo dhibaatooyinka la socda e, laftaadu aad ii sheegtay inaad e, ku dhaawacantay gudbinta sawiradaas dhibaatooyinka sita kasokow sawiro noocee oo- oo oo kale ayaad gudbisaan sawiradiinu ma waxay ku kooban yihiin qaraxyada oo keliya oo dalka aad ka gudbinaysaan Ah, runtii waxyaabaha aniga meelahan aan ku imaado oo oo aan dhihi karo een, eh, waa lagugu soo xushaa waa waa sawiro ka duwan eh, qaraxyadoo kale tusaale ahaan aniga inta badan waxaan een, cover gareeya ama aan sawiraa dadka needy people dadka la yihahdo dadka u baahan in markaas la sawiro for example dadka aanan dad- dadka baahidooda la gudbiyo aad iyo aad Eh, tusaale ahaan inta badan kaamaradan sitaa waxaan tagaa meelaha kaamamka waxaan tagaa meelaha xeebaha oo dadka runtii aan dadka hoose ee isaga baash ay ay ku caweeyaan ama ay ku baashaalaan ama ay kubadda ku ciyaaraan ama street photography waxaa la yidhaahdo eh, sawirada jidadka laga qaado marka inta badan waxyaabaha aan kaga duganahay waxay tahay een, inkastoo ay jiraan sawir qaadayaal sideedoo kale ah, laakiin aniga waxaan focus gareeyaa ama aan target gareeyaa sawirada la dhihi karo runtii dadka emotionkooda ay soo jiitaan oo ka duwan kuwan qaraxyada ee waxa- qaraxyada s- waa breaking news oo waan sameynaa laakiin haddana inta badan waxaan culays ka saaraa sawiradaas normal daily lifeka la yihahdo caadiya normalka ah waa tahay maxamed e, maraan akhrinayo warbixin ay warbaahinta dalkan canada qaarkood qoreen oo kugu saabsan waxaan arkayey e, oo ah midda la yaabka leh in aad u sheegtay inaadan e, iskuul amaba dugsi waxbarasho u aadin ee sawir qaadista aad ka gaarteen heer ilaa iyo wakaaladan a f b aad la shaqayso E, adoo soo koobiya sidee taasi ku suura gashay Ah, runtii su- waa su-aalaha ugu badan oo markaan imaado meelahan dadka forenka ama ajaanibta ay weydiiyaan Een, maxamed adigoo aadan iskuul u tegin ama jaamacad se- see wax ku baratay oo see herkan ku gaartay Ah, waana u sheegaa inta badan dhalinyarada waxaan dhahaa iskuma xirna inaad jaamacad tegtid oo iskuul tegtid oo wax baratid inaad xirfad yeelatid mararka qaar adigu aadan iskuul aadin ayaad waxaad noqon kartaa qof muuqda oo wax tari karaa runtii aniga iskuul maana aadin waa saa sheegtay waxay ahayd wax aan jeclaa inaan oon ku riyoon jira inaan heerkan mar uun gaaro so anigaa isbaray waa wax aniga iga yimid nafsadeyda heerkan halkaas baan gaaro alxamdulilah
wuxuu ahaa maxamed cabdiwahaab oo u shaqeeya wakaalada wararka ee a f b isagoo ku sugan dalka canada wuxuu u waramayey waryaheena xuseen nuur xaaji
dabcan cabdiqaadir oo marka la yidhaahdo biitsa oo haddana odkac la yidhaahdo oo habeenna ay tahay inta badanna waa xilliga biitsada la dalbado
waxaa jirta in biizada oodkaca ay aad u xiiso badan tahay maalmahan oo weliba soomaalida ayaa oodkaca caan ku ah sidaas daraaddeedna waxaa loo sameeyey biizo oodkaca ka samaysan aada umahadsantaa warbixintan aan kaga bogan waraysigan aan kaga bogan doonaayo iyadoo ay soo badanayaan dadka aan soomaalida ahayn ee xiiseeya cunooyinka soomaalida ayaa maqaayad ku taala magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxay bilowday inay samayso biitsa oodkac lagu sameeyey taasoo soo jiidata macaamiisha ku xiran oo isugu jira soomaali iyo ajaanib milkiilaha maqaayadda xalaal biitsa ee samaysa biitsadan oodkacaha mustafa cali miicaad ayaa waryaheena cabduqaadir samakaab uga waramay ujeeddada ay ka leeyihiin inay sameeyaan biitsa oodkaca iyo sida ay dadku u arkeen
waxay noogu dhalatay waxaan aada u jeclaa oo aan aada u raadin jiray in cuntooyinka soomaalida aan micnihii dadka aan soomaalida ahayn balla aan baro oo tuso in cuntooyinka ay soomaalidu ay micnihii ay culture ahaan u leeyihiin in ay cuntooyin fiican oo healthy ay yihiin oodkaca waa waxyaalaha oo uniga ah laakiin aysan maaragtay dadka aan soomaalida ahayn inta badan aysan war uhaynin waa hilib dibaya maaragtay saliidda laga ilaalin karaa hadii loo baahan yahay oo qaabka adag ukarisa ay ku xiran tahay marka waxyaalo lagu daranaa wax kasta oo lagu darana qaata oo qaadanaya sida aan aan tijaabinay wax kasta oo lagu daro wuu qaadanaya oo hilib buu noqon karaa marka maalin maalmaha kamida baa dhalinyaro jaamacadda dhigta oo caddaan iyo iyo soomaali isugu jira ay m yimaadeen maqaayadda dabeedna diisooyinkii markaan u sheegay iska markaan idhi chicken iyo waxyaala maaragtay iska cunto maraykan bay noqotay marka waan isweydiinay waxaan ihi okay cunto kale oo soomaaliya oo diisada lagu dari karo ah marka oodkacu halkaas ka yimi somaali markii ugu horreysay balantre grain aan nihi meeshii ay fadhiyeen waxay ku cuneen saddex xabo oo biisa ah iyagoo hal markii hore ugu talagalay hal xaba inay cunaan oo biizo oodkac miya oo biisa oodkaca maxay tahay ujeeddada aad ka leedihiin inaad samaysaan biizo oodkac lagu sameeyey wallahi ujeeddada oo keliya oo aan ka lahaa waxay ahayd bal inaan wax kale soo kordhiyo oo aysan maaragtay oo aan biisooyinka loogu sameynin maadaama anigu dukaankayga u yahay dee maqaayadeeda ay tahay meelaha soomaalida ee biisada lagu sameeyo bal wax aan ahayn waxaan cuntada maraykanka ee biisada lagu sameeyo mooyae bal cunto kale oo soomaalida in lagu samayn karo marka ujeedadii waxay ahayd inay famous noqoto oo maaragtay ilmo yar yar oo badan oo dee ama maraykana ku dhasheen ama ku dhasheen oo aysan weligood arag dadka hadda ugu cuntada cunista badan waa dhalinyarada oo ama halkan iyagoo yaryar hala keeno ama ku garowgareeyeen ama ku dhasheen mid waliba wuxuu xiiseynayaa inuu yidhaahdo inuu maaragtay biisa oodka cuno markuu arko qofku wuxuu leeyahay surprise wuxuu leeyahay o biisa oodka ma oodka cod biisa ku samaysaan haa marka anigu ujeedadeedu waxay ahayd inay waxaan famous noqdaan oo cuntadaan ay famous noqoto oo meel kasta oo ama maraykan ha noqoto ama ha noqoto soomaaliya ama anywhere laga isticmaalo oo biisadaasi ay noqoto menu ka mid ah menuyada oo biisooyinka loo isticmaalo hilibka biisada loo isticmaalo sida chickenka iyo beefka iyo waxyaalahaas sidee u arkeen dadweynaha gaar ahaan dadka aan soomaalida ahayn ee aan oodkaca aqoonin
wallahi way soo dhaweeyeen wayna la wayna micnihii waxay yidhaahdeen waa micnihii hilibkan laino hilibka oodkaca markaad biisada ku cunayso wuxuu leeyahay tuwin wax la yidhahdo oo oo calaalis buu leeyahay inaad cuntadii aad aad calaaliso oo aad maaragtay uu uu macaan iyo dhanaan iyo wax ku jira uu yeesho ay ay yeelanaysaa marka markay ay saa- ay aan weydiiyey waxaan ku idhi hay see uga hesheen waxay ku dhahdeen ya disan i like the tuwing maaragtay qaabka loo tuwin maaragtay tuwinka ah, hilib aadan uga helay wey ayuu kuleeyahay dad badan oo ajnabina way iga iibsadaan hadda haba u badnaadeen een, turkida ma ku tala jirtaan in cunooyin kale aad ku soo jiidataan ama aad u soo bandhigtaan dadka aan soomaalida ahayn Ah, ha een, waxaan wadnaa barnaamij ah een, inaan hadda een, sida een, hadda oodkac oo kale aan usoo gelinay inaan usoo gelino ayaan wadnaa oo recipegiisii wadnaa een, inaanu een, eh, biista hilibgeel oo kale aan sameeyo een, hilibgeel sandwich oo kale aan sameeyo een, een, maxaa la yidhaahdaa hilibka ariga oo sandwich aan sameeyo biistada aan ku sameeyo iyagoo aan wax saliidna lahayn
kaasi waxa uu ahaa mustafa cali micaad milkiilaha maqaayadda xalaal biitsa ee samaysa biitsada codka
markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii umuuraha islaamka waxaa inoo haya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka hogaamiyaasha midowda afrika oo ku shiray magaalada qaahira ee dalka masar ayaa saddex bilood ugu daray golaha milatariga kumeelgaarka ah ee dalka suudaan inay xukunka ku wareejiyaan maamul rayid ah hadalkan ayaa waxaa cambaariyey dadka banaanbaxaya ee doonaya isbeddelka banaanbaxayaashu waxay ku baaqeen banaanbaxyo dheeraad ah oo lagu cadaadinayo milatariga in ay talada wareejiyaan cumar aldigeer oo ka tirsan xisbiga mu'tamarka ee dalka suudaan oo gacansaar la leh ururka xirfadlayaasha ee suudaan oo ah kooxaha ugu badan ee banaanbaxyada hogaaminaya ayaa sheegay in ay sii wadayaan dibadbaxyada ilaa milatarigu uu talada ka wareejinayo بالنسبة لأنه عندنا خطوات تصعيدية نعم هنالك خطوات تصعيدية نعد لمسيرات مليونية ونعد ونعمل معا وننسق لتحضير arrinta ku saabsan inaannu xaaladda sii kicinayno waa arrin run ah waxaan qaadaynaa tallaabooyin aan ku cadaadinayno milatariga waxaan diyaarinaynaa bannaanbaxyo ay malaayiin qof ka qayb qaadanayaan mana ka tanasulayno dalabka dadweynaha ee ah in talada lagu wareejiyo xukuumad rayid ah dadweynaha suudaan ee banaanbaxaya ayaa shaki badan ka qaba milatariga talada la wareegay iyo dalalka taageeraya gaar ahaan wadamada khaliijka iyo masar sida uu faahfaahinayo cabdalla khaalib oo ka faallooda arrimaha carabta waxna ka barta dalka masar waxaa lagu sheegay shirka in ay garab taagan yihiin een, dowladahan een, shacabka reer suudaan iyo een, ciidanka hadda la wareegay xilka een, kala wareegay madaxweynaha dalkaasi marka een, ma aysan sheegin iyagu een, wax hadda ay siinayaan dalka suudaan oo een, iyabooha ah hata hadda waxaa jirtay dalalka khaliijka oo kale inay dhawaan iyagu sheegeen inay siinayaan lacag badan oo balaayiin gaadhata een, ku wareejinayaan milatariga dalkaasi taasi oo hadda shacabka suudaan ay ka mudaharaadayaan isla markaasina arrintaasi ay kasoo horjeedaan oo ay leeyihiin een, lacagta haddana la siinayo maxaa horena loogu siin waayey iyagoo u arkay in milatariga dalkaas la doonayo inuu dalkaas si fiican gacanta ugu dhigo oo aan- aan dan loogu hanin een, shacabka dalkaas marka een, shacabku hadda iyagu dhow waxay diidan yihiin fatrada fatradan dheer iyo waktigan een, milatariga la siiyey ay kasoo horjeedaan waxaana iyagu doonayaan in isla haddaba gacanta shacabka een, lagu wareejiyo marka isdhaafka halkaas ku jira dowladahani waxay doonayaan weliba shacabka reer suudaan si gaara waxay uga shakisan yihiin dowladda masar oo ay u arkaan inay doonayso inaan een, gacanta milatariga aysan ka bixinin een, xukunka dalka suudaan arrimaha ka taagan dalka suudaan ayaa ku soo beegmaya iyadoo aan weli si cad loo hubin halka uu ku dambeeyey madaxweynihii talada laga tuuray ee cumar xasan al bashiir iyo sida laga yeeli doono mustaqbalka sida uu faahfaahinayo maxamed cabaas nuur oo ah saxufi ku sugan dalka suudaan arrimaha dalka suudaan ee maalmihii ugu dambeeyey gaar ahaan madaxweynihii hore ee talada dalka eh, laga xayuubiyey cumar xasan axmed al bashiir wararkii ugu dambeeyey oo aanu soo xigan karna ayaa waxay sheegayaan inay sheegeen in loo gudbiyo xabsi ku yaala dalka suudaan oo inta badan lagu xiri jiray siyaasiyiintii xilligii asiga uu talinayo mucaaradka ku ah eh, talada dalka marka uu hayay siyaasad ahaanna iska soo horjeedeen waxay sheegeen xabsigaasi inuu ku yaalo eh, caasimadda dalka suudaan ee khartuum lala yiraahdo coobar isla markaana uu ku xiran yahay isaga keligiisana aanu ahayn qofka xiran sidoo kale waxay sheegeen qaar ka mid a labo ka mid a walaalihiisii oo u dhowaa isla markaana kala qeyb qaadan jiray talada dalka iyo sida loo maamuli lahaa ay ka mid yihiin dadka la xiran sidoo kale waxaa la xiran xubno saameyn weyn ku lahaa xisbigii talada dalka ka jira markaasi ee loo yaqaanay national congresska inta badan mudaaharaadka dadkii sameynayay oo muddo saddex bilood oo xiriira weliba eh, hor soo istaagay amaba mudaharaadka ka ka horsameeyey hogaanka sare ee ciidanka dalka gaar ahaan wasaaraddii gaashaandhigga ayaa waxa ay la imka yihiin kuwa aan ilaa iyo xilligan la taagan yahay faarujin goobihii ay yimaadeen saddex bilood ka hor waxayna ku celcelinayaan ilaa iyo iminka in aan loo xaqiijin hadafkii ay u sameeyeen banaanbaxan ama kacdoonkan sida aan la socono waxay badankoodu ku andacoonayaan oo qaar ka mid a warbaahinta caalamka iyo weliba tan dalka suudaan ka jirtaba ay soo xiganayaan ay u sheegeen in waxyaabihii ku dheliyey inay kacdoonkan sameeyaan ay qayb ka ahayd hogaanka dalka ugu sarreeya ee talada dalka hayay muddo soddon sano ah in xilka laga tuuro kadibna militariga dalka ay noqdaan kuwo amniga sugo aanu siyaasadda soo faragelin islamarkaana dowlad madani ah ama dowlad shacab ah dalka ay ka anaqaato sida ay hadalka u dhigeen intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheenna xuseen barre aadan oo noo soo jeedinayay barnaamijkeennii umuuraha islaamka markanna waa kaalmihii suugaanta
shaqiyo musadaha badan wax ma quursanahay ninka maalayo ninkan macaawusayn molowaadka adiguna marwoy waxaad maaqan tahay mooyiye moogi adiguna marwoy waxaad maaqan tahay waa mooyidaa
adiguna waxaad maagan tahay waa mooyidaa codadka macaan ee cabdijabaar alkhaliiji iyo cabdijanan idaacaddeenii aroornimo ayay gabogabo u ahayd waxaa idinla socodsiinaya cabdiqaadir samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa isku dubaridkii bashiir abikar intaan mar kale hawada ku kulmi doono subax wanaagsan
murugadan qabiyo muhashada kalgacan malamaadan gaara madadaalayo maadmiyaad ka fiiri masalada jacay murugadan qabiyo muhashada kalgacan malamaadan gaara adiguna marwoy waxaad maaqan tahay mooyiye moogi adiguna marwoy waxaad maaqan tahay waa mooyida adiguna marwoy waxaad maaqan tahay waa mooyida adiguna marwoy waxaad maaqan tahay waa